subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadeena subaxnimo ee qaybtaad soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington
waa subax jimco ah bisha mayna waa toddoba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo toanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey qodobadaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo saaka la filayo in ciidamada iska hor fadhiyey magaalada ay xeryahoodii dib ugu noqdaan ciidamada waa ka saaraynaa waana saxaafaddana waan ugu yeeraynaa taana waxawaaye waxay ka mid tahay ballanqaadkii prime ministerka dalka uu ballan qaaday in awooddiisii uu gartay qaadanayo mas-uuliyaddiisii waxaa sidoo kale aad maqli doontaan masar iyo turkiga oo dadaal ugu jira soo noolaynta xiriirkooda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
dalka indoneesiya ayaa bilaabay xayiraad hore loo shaaciyo oo ku saabsan safarada gudaha iyadoo uu doonayo inuu ku xakameeyo faafitaanka cudurka covid sagaaliyo toban inta lagu guda jiro ciidalfitriga markaasoo malaayiin qof ay si caadiya u safraan si ay u ciidaan wakaaladda wararka royters ayaa ku warantay in saraakiisha booliiska la geeyey guud ahaan magaalada caasimadda ee jakarta si ay u hubiyaan dokumentiga ugana hortagaan dadka safarka ah iyagoo fasax haysanin iyo inay ka baxaan magaalada booliiska ayaa fulinaya mamnuucidda safarka xagga cirka dhulka badda iyo tareenada oo lagu dhawaaqay bishii abril taasoo ay tahay in la fuliyo ilaa iyo toddobiyo tobanka bishan mey saraakiisha sare ee caafimaadka ee indoneesiya ayaa waxa ay muujiyeen walaac ku saabsan soo ifbaxa nuucyo cusub oo badan ee cudurka gaar ahaana dalka indoneesiya oo ay ku jiraan laba xaaladood oo toddobaadkan ah oo ka mid a nuucyo markii ugu horreysay la aqoonsaday dalkaasi indiya dabayaaqadii sanadkii hore oo dalka baabi'inaya dalka indoneesiya ayaa waxaa lagu arkay tirada ugu badan ee kiisaska covid sagaal iyo toban iyo dhimashada koonfur bari eeshiya
qaramada midoobay ayaa lixdan iyo shan milyan oo doolar ku bixinaysa baahiyaha bani'aadminimo ee ka jira etoobiya iyadoo afartan milyan oo ka mid ah lacagahaasina lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka tigrey madaxa gargaarka bani'aadminimo ee qaramada midoobay mike lowcog ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay abaar baabi'inayso nolosha iyo habnololeedka etoobiya caruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay sii deynta lacagahaasi gargaarka bani'aadminimo lix bilood oo ay socotay colaadda gobolka tigree ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badnaa haweenka iyo gabdhahana waxaa lala beegsanayay xadgudubyo jinsiyadeed oo argagax leh iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiima gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gebi ahaanba la gooyey in ka badan lix iyo toban milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka etoobiya oo ay ku jiraan qiyaastii afar dhibic shan milyan oo ku nool gobolka tigree
saaka ayaa la filayaa in ciidamada isku horfadhiya magaalada muqdisho ay dib ugu noqdaan xeryahoodii shalay ayaa ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble waxa uu booqday goobaha fariisinka u ahaa ciidamada iyadoo waddooyinka laga qaaday dhufaysadii carrada ahaa waxaana saaka la dhammaystirayaa hawsha sida uu v o a u sheegay gaashaanle diini roble axmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay sida uu ku yimid go'aankan ay dib ugu laabanayaan xiryahooda iyo waxa ku qanciyey
anagu ra-isul wasaarihii dalka ayaa noo yimid imaashahaasi iyo inaan magaalada muqdisho soo galno inta waxay ka timid ama waxay ku timid markii nidaamkii dowladnimadii soomaaliya oo wax badan usoo marnay lagu soo duulay sharcigii la baalmaray ayaan waxaan go'aansanay maadaama waajib naga saaran yahay ilaalinta sharciga inaan sharcigii iyo dowladnimada soomaaliya badbaadino ujeedka xamar ahuunimid kaasuu ahaa arrintii ayada ahayd aan u nimidna waxaa laga gaaray heshiis ayaa laga gaaray oo garwadan ka yahay guddiga ay ka yihiin guddiga ciidamada badbaado qaran iyo prime ministerka dalka iyo guddiga uu xil saaray qoraal ayaa kasoo baxay geedyaha lala wadaagay waxaa soo dhaweeyey siyaasiyiintii kale ee kasoo maaragtay diidanaa sida ay wax u socdaan intaas ayaa maaragtay anaguna waa ku qanacna maadaama aan u aragnay dalkii shalay aan ka baqayn in dowladnimadiisa u burburto in maaragtay maanta meel laiskula wada jeestay mas-uuliyaddii prime ministerka uu lahayna uu qaatay inuu hirgelihayana uu maarata media ka hor sheegay taas ay maarata ayay ahayd ujeedka uu prime ministerka ugu yimid caradii qaybo ka midna waa la qaaday inta harsanna waa la qaadayaa ciidamadii cid walba shaqa ay lahayd shaqadii ay lahayd ayayna maarata qaban doontaa amba ku laaban doontaa marka maadaama ciidamada qaar ay yihiin ciidamo xeryo ka soo baxay ama badanku sidee xeryihii ugu noqonayaan muxuuse xaalkoodu noqonayaa tusaale ahaan darajooyinkoodii mushaaraadkoodii iyo kaalintii ay ciidanka ku dhex lahaayeen ma helayaan ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya waxay ka tirsaneen ciidamada soomaaliya qof walba mansabkii uu lahaa amba uu maarata ku magacaabnaa ayuu ku magacaawnana waxau toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinka ah mudane roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqdii ay kulahaayeen dowladnimada soomaaliya intii ay dowladnimada soomaaliya jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada soomaaliya jiritaankeeda inay kor ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof qof darajo ka qaadi kartane ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ognaha sharcigu sida uu ka qabo qof hebel qof hebel la dagaashan amba la dagaashan amba fikirkeeda uu ka horyimidna darajo ku qaadmi mayse maaragtay maaragtay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa difaac lasoo faaruujiyeyna ma jirte difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyadda dalka soomaaliya u taallo ee dastuurka kumeelgaarka ah marka ra-iisul wasaaraha ma idiin xaqiijiyey ballantaasi ah in xuquuqihiinii ciidan ay diyaar yihiin oo aada helaysaan prime ministerka dalka wuxuu kusoo saaray qorqoraal ah oo midiyaha lala wadaagay in wixii meeshaan ciidamada quseeyey in wixii haddii ciidamada sharciga badbaadiyeen prime ministerkane ou garwaaqsaday in sharcigii maaragtay lagu soo duulay aan badbaadinay taas waxa waaye waxaan umalaynaya inay maaragtay ay ka jirin wax war ah xuquuqdii ciidamada ay lahaayeen mansabkii iyo magacii ay lahaayeen sidii ulahaayeen ayay ulahaanayaan prime ministerkan waa cadeeyey arrintaas ciidankana waxay ka amar qaadanayaan toosa prime ministerka dalka waxaa jira dadka idin duraya waxay leeyihiin inaad tihiin ciidan qaab qabiil isku soo abaabula oo dana qabiil usoo baxay oo xeryahoodii usoo firaaqiyey anaga horta qabiil haddii la yidhaha soomaaliya o dhan waxa waaye dowladnimada soomaaliya maanta qabiil ku beesgaraysantaha laakiin annaga waxaan nahay ciidankii qalabka sida ee soomaaliya magacaas ayaan leenahay ciidanku gawaarida socotona waa gawaaridii ciidamada qalabka sido ciidanka socdana waa ciidamadii qalabka sida oo dareeskii ciidamada dowladnimada soomaaliya lagu yiqiinay gashan hadda qof maaragtay wax iska mala awaalay amba laga yaabo inuu asaga af qabiil ku hadlayo eedtiisa eedtiisa inaan u jawaabno amba aan ka jawaabno runtii ismariya wax weyn bay soo kordhinaysaa ciidankan waa ciidankii soomaaliyeed waa ciidankii ka bilaabay xoreynta muqdisho darbiga madaxtooyada ilaa iyo boqol kilomitr iyo inkaba jalala ilaa iyo cadale ilaa iyo baraabe ilaa dhulkaasoo dhan qabtay kusoo dhintay kusoo dhaawacmay maaragtay qaarkood ay naafi u yihiin guryaha u joogaan marka nin aan shalay wixii lasoo maray aan ogeyn iyo ciidanimadu dee maaragtay warkiisu aniga ma qaba in la qabto inta kale haddii reer reer ay tahane yaal maaragtay ciidanimadu waxa waaye naftaa lagu rayaah war dalka qof walba mas-uuliyad ka saarantahay ninkii aaminsan inaan reer nahay anigoo reer waa u dhalanay maaragtay ha kusoo biiray ciidamada isagoo reerkiisa ha ka socdo hadduu rabo gobolkuu rabo ha ka socdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ama ciidamada qalabka sido waa ciidamada qalabka sido magacooda waa kaas marka saakay si rasmiya haddii aan mar kale aan kuu weydiiyo ciidamada waad ka saaraysaan magaalada muqdisho ciidamada waa ka saaraynaa waana saxaafadana waan u yeeraynaa taana waxa waaye waxay ka mid tahay ballanqaadkii prime ministerka dalka uu ballan qaaday in awoodi awooddiisii uu gartay qaadanayo mas-uuliyaddiisii dalkaana uu u dirayo doorasho xur iyo xalaal ah annagana waxaan go-aansanay inaan shuruud la-aan inaan tallaabtii ugu horreysay qaadno taasoo ah in ciidamadu wadooyinka xirana aan furno ciidamaduna aan dib u celino cid walbana maaragtay haddii magaalada muqdisho ciidanka jooga ay kamid ahaydna kasii mid ahaato haddii ay gobolada shabeellooyinka ku yimaadeenna dib ay maarata shaqooyinkooda ugu laabtaan waana rajaynaa in la fuliyo ballanqaadkii roob leh kaasi wuxuu ahaa gaashaanle diin rooble axmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran oo u warramayay falastiin axmed iimaan
magaalada beledweyne waxaa soconaya dadaallo lagu doonayo in laga hortago in mar kale uu soo laabto dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo maalintii arbacada laba maleeshiya beeleed ku dhex maray duleedka galbeed ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne dadkii degganaa goobaha maleeshiyaadku ay isku horfadhiyaan durbo waxa ay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada iyo culamaa udiinka magaalada ayaa waxa ay ku howlan yihiin xallinta colaad beelo wadadega beledweyne dhinacyada nabadda ku howlan ayaa waxay kulamo la qaateen odayaasha labada beel si xabajoojin rasmi ah loo gaadho odayaasha labada beelood ayaa waxay ka warramayaan siday u arkaan dadaalka uu wado maamulka gobolka hiiraan anigoo ah bashiir maxamed musbaax labadoon bashiir maxamed musbaax oo wakiil u ah afar makanne nabadgelyadii meesha ay noo keeneen maamulka iyo culammada oo uu weyn yahay shiikho shiikh axmed nuur waan qaadannay dhib ma wadna annaga waxaan jecelnahay in yacni ninkii wax ka maqan yihiin gogol nabadeed la dhigo wada hadalno haddii annaga xaq wadno xaqaas waa dhigaynaa haddiina lagaga wadane dadka islaamka gobolka jooga haddii alakuurun yahay aan arki doonaa aniga dindulan wadnay ninkii dulan wadabo magoolgaryadii oo noola keenay waa qaadanay xaggaayn anaga xabad kama dhecayso gurigaayn haddii alikuur kama bexayno ninma weere ku nahay male geel ma doonayno bakhaar ma dhecayno cadka beerteeda haddii alwaardiisayno hayna annaga waa ka bahay anigoo ah cabdi sheekh faarax ama nabadoon cabdi sheekh faarax oo ku hadlayo magaca afarta beesha jejeele aan ku hadlaya afarta oday ee jejeele magacoodan ku hadlaya waxaan diyaar u nahay inaannu qaadanno baaqa noola soo jeediyey ee aslaaxu baynunaaskahu walaalahanaga ay noo soo jeediyeen maamul iyo culummo inta ka dhexayso diyaar baan nahay inaan qaadanno hadalka xanafta leh wax kasta ayuu ka daranya waxaan jeclahay walaalayaal uun labada meeloodba ka codsanaa oo walaalahii makan aan ka codsanaya oo dhinaca kalena aan ku soo niri haddana aanu rabnaa inaan ku dadalno haddii ilaa yidhahdo hadalka xanafta leh waxbuu hadleeyaa wax ma toosiyo isma hurayno isma huri doonno ma kala tegi doonno ilaahay baa na makaniyey meeshaan waxaan ku kala tegi doonnaa maalintii buunka qayaama uu yeero guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay xabajoojin iyo in maamulkiisu uu dhigayo gogol nabadeed oo beelaha lagu heshiisiinayo
in xabajoojin qolo walba fariisintoodii ciidamadii lagu celiyey ay ka yimaadeen ayaan waxgaradkii iyo culimmadii labada dhinac odayaashaan ku heshiinay gogasha laysugu imanaya haddii culimmadu ay naga bogsiiso oo iyadu ay ku filan tahay ama jajeele iyo reer makanne ay hoos u dhaqayaanna faataxadaan ku soo kabaynaa faataxadaan ku soo kabaynaa weli aadaan ugu soo ducaynaynaa sababtaa waxaad garan kartaan xilliga xabaddu dhacday iyo xilligan aan soo gaarna meesha salaadda markaan tukanaba xabaddu waa dhacay waxaan idinku dardaar werinayaa colaadi wax laga faa'iidaa ma jiraan waxaan cadaab ahayn iyo dhibaatoo laga faa'iidaa ma jiraan qof kastooo shaqeeyaana laba waddo umuu mid ka shaqeeyaa wadda halaa ku dhammaata oo cadaab gasha iyo waddo khayra oo janno gasha labadaas wadaa nin kastoo shaqeey mid ka shaqeeya mid saddexaad qof qaadaa ma jiro ama khayru ka shaqayn ama fidnuu ka shaqayn fidnana meesha ku dhammaato waa garanaysaa war labadaas madee qaadanaa xiisadda iyo abaabulka dagaal maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemaya magaalada beledweyne dagaalka labada beel ayaa waxa uu yahay mid salka ku haya muran ka dhashay lahaansho dhulbeereed oo ku yaala galbeedka beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
degmada afmadow oo ka mida degmooyinka gobolka jubbada hoose oo ay saameyn badan ku yeesheen dagaaladii sokeeye ee dalka ayaa waxaa ka bilowday mashaariic lagu horumarinayo degmadaasi kuwaasi oo dhaqaalahooda ay bixinayaan deeqbixiyaasha midooda yurub waxaana degmadaasi gaaray mas-uuliin ka tirsan maamulka jubbaland faahfaahinta warbixinta waxaa noo soo diray waryaheena v o e exmayo aadan maxamed salaad mashaariicdani horumarineed ee laga dhagax dhigay degmada afmadow ee gobolka jubbad hoose ayaa isugu jiray goobo waxbarasho xarunta maamulka dowladda hoose ee ku shaqayn lahayd sahminta garoon cusub oo diyaaradeed oo ay yeelanayso degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose taas oo waayadii u dambeysay dhibaato aad u culus ay diyaaradaha ku qabeen xilliyada ay ka degayaan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana mas-uuliyiin isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ay gaareen degmadaasi kuwa oo halkaasi ka dhagax dhigay dhammaan mashaariicdaasi kala duwan ee horumarneed oo la doonayo in degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dib u habeen loogu sameeyo sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa xarig ka jiray soolarka cadceedda ku shaqeeya oo ay yeelanaysa degmadaasi iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintan ay kaalmo caafimaad ay gaarsiiyeen cisbitalka guud ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin cabdulaahi gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow ayaa sheegay in mashaariicdan horumarneed ay wax badan ka bedelayso horumarka degmadaasi kow barnaamijka ugu horreeya waxaa weeyaan dhagaxdhigga laba meelood waa golihii deegaanka ee hadda aan ka nimid mataqaanaa dhismihiisi hadda socdo dhagaxdhiggiisii iyo iskuul xaafadda danwadaad oo ayadana iskuulla'aan ba ahayd weligeed ba aad weedeen oo barakac badanna uu mataqaana dulsaar ku yahay ayadana inay iskuul hesho xarigjarkii soolarkii hadda ka hor noola sameeyey ee magaalada hadda ka shaqaynaya waxaa ku xiga waxaa weeyaan barnaamijyo kale oo aan sugaynay oo aan filayo inay iyagana daba socon doonaan haddii ilaahay yidhaaho xildhibaan xasan yare oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka dowladda soomaaliya ee laga soo doorta degmadaasi afmadow ayaa dhankiisa baaq u diray shacab ku dhaqan degmadaasi oo uu sheegay in ay qayb ka noqdaan horumarka ka soconaya degmadaasi waxaa ugu horreeyey dhagaxdhigga xarunta golaha deegaanka ee degmada oo meeshii ay ahaayeen xafiisyada ku shaqayn lahaayeen waa loo imaaday dhagaxdhiggeeda daahafurka ama xarigjarka mashruuca nalalka oo soolarka ku shaqeeyana iyadana waan soo xarigjarnay waan u imaanay waan la soo dhagaxdhigay shaqadina way socotaa cadceaan soolarka cadceed ku shaqaynaya degmada loo sameeyeyna waan soo xarig jarnay si official u shaqaynaya kormeerka dhismaha xafiiska dowladda hoose idan waa la kormeeraya waa gabagabu maraya dhismihiisa dhagaxdhigga iskuulka xaafadda danwadaag oo idan hadda aan u socono la dhagax dhigaayo sahminta garoonka garoonka hadda meesha ku yaalla suu yahay waa la socotaan garoon kalaa loo sahminayaa iyadan ciiddiisa la fiirinayaa injineerada ay socdaan iyo master balaanka magaalada intaas hadda isku ururta magaaladan ee sanadkan ku wada dhammaato haddaan ku jirno magaaladan waxay noqonaysaa magaaladii haysatay oo micno lahay noqonaya addullahi karaan haddii garoonkii caalamiga ahaa international airport afudowa la samaynayo oo bajetkii wixiisna laisugu hagaajiyey haddii master balaanka uu diyaar yahay haddii iskuullada diyaar yihiin haddii isku tashigii waddadii afmadow kismaayo isku xiri laheeda dhaqaalaha la ururinayo dowlad goboleedka jubbaland iyo baasha caalamka ka qayb qaadan inaan dhisno laamian ka dhigna aan rabno intaas haddaan midnimadan aan ku adkaysano waxaan qabaa in guul aan gaarnay degmadana waxay ku taallaa meel halbowle ah injineer ismaaciil axmed garas wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa fariin adag u diray shacab ku dhaqan degmadaasi isagoona ugu baaqay in ay ilaashadaan mashaariicda horumarneed ee la doonayo in laga hirgeliyo degmadaasi actual mashruucaan isugu nimidi waxa weeye hadda waxaan daha furaynaa ama la furay ama la dhagax dhigay deegaankii xafiisyadii iyo meeshii ay ku shaqayn lahaayeen golaha deegaanka ee degmada afmadow waxaan u malaynayaa muhiimadda dhismahan aan dhagax dhigayno iyo qaybta uu ka qaadan karo insha allahu tacaala developmentiga horumarka degmada afmadow degmada afmadow inay degmo noqoto oo dadka ka tegay ku soo laabtaan waxay ku xidhan tahay golaha deegaanka ee aan doorannay xoogga ay saaraan inay horumariyaan intii tabartooda way gerifgerifleeyeen waad aragtaan durba hadda waxaa socda waxaan rajaynayaa inaysan ka daaline mar walba meel walba iyo cid kasta oo ay ka soo xagi karaan iyo cid kasta oo ay tusi karaan opportunitiga yaalla degmada afmadow insha allahu tacaala meelo kaleaan tegi doonaa uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha iyo meelo kale oo degmada aan hadda soo fiirfiirin doonno oo haddii ay suuragal tahay aanu eerboorku meeshu hadda yaalla laga bedeli doono degmada afmadow waxay ka mid tahay degmooyinka ugu faca weyn ee gobolka jubbada hoose degmooyinkiisa kala duwan balse waxaa ragaadiyey dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyadoona hadda maamulka jubbaland iyo deeqbixiyayaasha oo iskaashanaya ay ka bilaabeen degmadaasi mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegaystayaal idin leenahay subax jimcaha wanaagsan iyo ramadaan mubaarag kulan diiradda lagu saareeyey sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka masar iyo turkiga ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ku faahfaahinaya wixii looga wada hadlay kulanka labada dhinac mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo turkiga oo shir gogolxaar ah ku yeeshay magaaladan qaahira ayaa la soo gabagabeeyey kaasoo diiradda lagu saaray sidii dib boorka looga jafi lahaa xiriirka diblomaasiga ee labada dal dowladda masar oo faahfaahin ka bixisay kulanka labageysoodka ayaa sheegtay inuu ahaa shir wadatashi ah oo xooga lagu saarayay arrimo ku aadan xiriirka xukuumadaha qaahira iyo ankara iyo weliba arrimaha dalalka libiya ciraaqa siiriya iyo badda mediteraneanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira oo warmurtiyeed ka soo saartay kulanka labada maalmood uga socday labada dhinac ayaa ku sheegtay inuu ahaa shir si xaqiiqo ah looga wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan mandiqada iyo weliba sidii qayb looga qaadan lahaa deganaanshaha iyo nabadda gobolka bariga dhexe mas-uuliyiinta masaarida iyo turkida ee kulanka ku yeeshay magaaladan qaahira waxaa shir guddoominayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka masar xamdi sandi iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka turkiga saadaad ownal labada dhinac ayaa isla meel dhigay in qiimeyn lagu sameeyo maxsuulka ka soo baxay wadatashiga iyo in lagu heshiiyo tallaabooyinka xigi doona ee ku aadan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka diblomaasiga ee dowladaha masar iyo turkiga shirka ay yeesheen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo turkiga ayaa qaahira ka bilowday maalintii arbacada kaasoo ahaa kulankii ugu horeeyey oo toos ah oo ay yeeshaan labada dhinac tan iyo markii uu go-ay xiriirka labada dal sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey xukuumadaha qaahira iyo ankara ay muujinayeen sida ay u doonayaan in dib loo soo celiyo xiriirka ay horey u lahaayeen ee go-ay labada kun iyo saddex iyo tobankii kadib markii milatariga masar xukunka ay ka qaadeen madaxweynihii islaamiga ee maxamed mursi kaasoo xukuumadda ankara ay ku tilmaantay afgembi milatari xuseen saxnuuni v o a qaahira haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano oroba liiga ayaa ciyaarihiisa semifinalka lugahoodii labaad habeenkii xalay ahaa ay kooxuhu foodees ku dareen kooxda kubadda cagta ee manchester united oo gurigeeda garoonka otraford lugtii hore ku soo badisay lix gool iyo laba oo kooxda rooma ugu soo awood sheegatay ayaa habeenkii xalay ahaa waxay rooma ku martigelisay garoonka istadiyo olombico ee magaalada roma qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan edison kafani ayaa rooma gool deg dega ka dhaliyey waxaana xusid mudan in ciyaaryahankanu uu lugtii hore kooxdaasi saddex gool ka soo dhaliyey inkastoo ciyaaryahan aidan azeko uu gool u keenay kooxdiisa kubadda cagta ee roma haddana edison kavani ayaa mar kale kooxdiisa gool u dhaliyey waxaana ciyaartaasi ay gabagabadii noqotay saddex gool iyo laba oo kooxda kubadda cagta ee rooma ay ku guulaysatay laakiin goolasha ay la timid ma ahayn kuwa u soo gudbin kara ciyaarta kama dambaysta kooxda kubadda cagta ee manchester united oo kulankeedii hore lixda gool ku soo badisa ayaa isugeyn waxa ay ku guulaysay siddeed gool iyo shan oo sidaasi ciyaaraha kama dambaysta ah ugu soo gudubtay kulankii kale ayaa waxa uu dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee falorial iyo arsenaal arsenaal lugtii hore waxaa guriga falorial lagaga soo badiyey laba gool iyo hal haase haatee habeenkii xalay ahaa garoonkeeda imaarata stadium ee magaalada london arsenaal uma aanay suuro gelin wax goolalah in ay ka dhaliso kooxda falorial waxay arsenaal u baahnayd oo keliya inay hal gool ka dhaliso goosheedana difaacato laakiin ciyaaryahan obameyeng oo kooxda kabtanu ah ayaa qaybtii hore iyo qaybtii dambeba birta ku dhuftay kubado kala duwan laakiin ma aanay u suuro gelin kooxdiisa wax goola inuu u keeno islamarkaasina waxay taasi keentay in arsenaal gurigeeda ay ku harto macallinkoodii hore ee unai emry ayaana isaga iyo kooxdiisu ku boodboodeen garoonka arsenaal dhexdiisa unai emry ayaa waxa uu ka guulaystay macallinkii talada kala wareegay markii arsenaal ay shaqada ka herisay tababare arteta ayaa guuldaradan soo gaartay waxay uga dhignayd leeb wadnaha lagaga dhiftay waayo macalinkan in dhaweydba waxaa ku furnaa buuq kaga imaanayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenaal ay ku dalbanayeen macalinka in shaqadiisa laga eriyo maadaama aanu ahayn mid khibrad leh islamarkaasina awoodi karaya kooxda inuu guulo gaarsiiyo waxaa taasi muujinaysa habeenkii xalay ahaa waxaa la leeyahay arteta inkastoo ciyaartoy wanaagsan uu garoonka soo geliyey haddana shaxdii garoonka uu ku soo galay iyo sida looga faa'iidaystaba waxay ahayd mid cashar kale u noqon doonta macallinkan da'da yar ee ku cusub laylinta kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kooxda kubadda cagtae arsenaal ayaa sidaasi xilli ciyaareedka dambe aanay u suura gelaynin in ay wax kooba qaaradda yurub ah ka qayb qaadato waana markii ugu horreysay in ka badan labaatan sano oo kooxdu ay ka maqnaan doonto koobka kooxaha ee qaaradda yurub waxaa isku soo baxay ciyaarta kama dambaysta ah oo waddanka poland foodes ku dari doona lix iyo labaatanka bishan kooxaha kubadda cagta ee valerial iyo manchester united waxaana sidoo kale kooxaha kubadda cagta waa dhinaca koobka qaaradda yurub ee champions league sagaal iyo labaatanka isla bishan iyaguna koobka ueva champions league foodes ku dari doona kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo chelsea oo iyaguna ka wada dhisan waddanka ingiriiska sanadkan ciyaaraha kama dambaysta ee koobka qaaradda yurub waa labada koob ee europa league iyo champions league waxaa waddanka ingiriiska ku matalaysa saddex kooxood laba kooxood oo koobka ueva champions league ah iyo kooxda manchester oo europa leaga ciyaari doonta waa tahay dhegaystayaal guud ahaan baa xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascadooyila sida ay nabadgelyo
haatanna waxaad nala dhegaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan
su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku saleey adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku saleey
idaacadeenna dhegeystayaal saaka waa nagay taas waxa uu jirana kuu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anuga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo ad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo suta noogay janna nooga yeel janna nooga yeel safkii ad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo suta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi saydikii ambiyaashu alfa سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألف ألف سلام الله عليك